haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray waa kuwan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaayee hambalyada iyo heesaha warqadan waa hambalyo aroos waxay naga soo gaartay maxamuud abubakar sahre sheekh xasan adeer cali maxamuud yuusuf farxiye sheekh cali gaweeriye sheekh cali caashe sheekh cali iyo axmed cali maxamuud xabse cali maxamuud cabdiraxmaan cali maxamuud dhammaan waxay hambalyo hawada u marinayaan abuukar axmed ciise iyo marwadiisa amaal cali maxamuud yuusuf oo ku aqalgalay magaalada boosaaso puntland dadkan oo kala jooga dalalka u k ethoobiya imaaraadka soomaaliya iyo finland waxay leeyihiin isku waara ubad keyrqaba kala hele aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray aaba cabdulaahi xasan cali iyo hooyo aamina maxamed cusmaan iyo eedoxane xasan cali suraad xasan cali iyo zamzam xasan cali qaali xasan cali iyo ayaan xasan cali bashiir xasan cali idriis xasan cali iyo maxamed xuseen cali iyo heybe xaashi jumcaale cabdulaahi xaashi jumcaale iyo raaxe xaashi jumcaale iyo reer xaashi jumcaale dhammaantood iyo shamso maxamed jumcaale luul maxamed jumcaale iyo waxay yidhaahdeen asxaabta dadkaasna waxay kala joogaan london germany italy iyo soomaaliya waxaanay leeyihiin waxaan hambalyaynaynaa awees axmed kook aweys axmed kooke iyo saciide cabdulaahi xasan cali oo ku aqalgala bay yidhaahdeen xaafadda gubta ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aameen kala kulmaa wiilii caano gabar iyo caano eebahina kala siiyo iyo bashbashii barwaaqo warqadana waxay naga soo gaartay waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya aabe cabdi axmed sheekh sahre cabdi axmed hooye seynab cali cabdiraxmaan abshira cabdi axmed yuusuf cabdi axmed xaaskiisa deeqa maxamed wacays iyo caruurtooda maxamed cabdi axmed mubaarak cabdi axmed sahre maxamed eeda shamse axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo eeda faadumo axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda dhammaan ilmo cumar barqadla nuur ehelkoodii asxaabtooda oonan halkan lagu soo koobi karin waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan axmed cabdi axmed iyo xamdi cigaal taliyan oo gabra ay ugu dhalatay dalka netherland gabadhaasi waxaa loo bixiyey zahra axmed cabdi zahra soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo diinteeda anfacda ayaanu leenahay waa tahay waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo qamaansho cumar iyo hooyo xalimo cumar iyo waxay yidhahdeen hooyo aamino sheekh cabdi iyo deeqo bacluul iyo firdowsa axmed yare iyo kamas faarax barre iyo injineer borow iyo xaliimo bacluul iyo caruurteeda iyo felis bacluul iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo bishaaro bacluul saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen jeelle bacluul saygeeda iyo waxay yidhaahdeen jeel bacluul saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamed bacluul iyo caruurtiisa iyo faarax guuleed iyo cibaado guuleed saygeeda iyo caruurtooda dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed weli cabdiraxmaan xuseen iyo cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo cali maxamed kaahin iyo cabdiqadar shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed iyo cabdijabbaar ibraahim mursal iyo axmed inshaar cabdulle iyo axmed cabdi ceydiid iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cumar xasan nuur iyo shamse faarax cumar oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada jabuuti gabadhaas oo loo bixiyey faatima cumar xasan ducaduna waxay leeyihiin waa idinka waxaan leenahay faadimo soo weynaw noqotii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim kaalmihiisuga anta maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa naf iyo waayahe haye yaa ku luuqeeya fanaaniinta zaynab xaaji cali baxsan iyo maxamed baxsan waa tuu yarad waalidkaa qaata waa horena lagu siiyey wiil kale markaad wacad iyo wanaaggii jartaada weliba i wareysanaysaa waaw waa laysku gardhigta
aada iyo aada warqadda waxay naga soo gaartay hooya xabiibo xuseen dheere iyo xabrir zaynab xuseen dheere iyo adeer cabdulaahi maxamed kooke iyo reer adeer cabdirasaaq maxamed kooke iyo reer adeer maxamuud maxamed kooke iyo reer adeer xasan ciid maxamed kooke caruurtooda adeer xuseen kooke iyo caruurtiisii iyo adeer yaasiin kooke iyo caruurtiisii eeda faadumo maxamed kooke iyo caruurtooda waxay u tahniyadeynayaan aweys axmed kooke iyo siciida cabdulaahi xasan cali oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda gubtaas kuwaara ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay waa hagaag waxaa noo baaqaya doctor xasan maxamed xaaji iyo doctor cabdulaahi muuse xuseen doctor xuseen maxamed cabdulle iyo waxay yidhahdeen cabdi xasan rooble iyo macow xasan xuseen iyo nuur cali gaadle iyo xasan maxamed bashiir waxayna hambali u dirayaan faadumo cabdulqaadir cumar iyo maxamed cilmi xuseen oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay sweden stockholm waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad farxad iyo reynreyn kala kulantaan eebana uu idinkala siiyo owlaad kheyr qabto warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim markana gacanteeda kusoo dhacda abshiro qaasim aadan iyo mukhtaar qaasim aadan iyo xasan qaasim aadan iyo caliyare qaasim aadan cabdinuur qaasim aadan iyo shamhaad xuseen iyo aswaan xasan ibraahim cabdi baasid axmed simoon cabdiqaadir hooyo xabiibo xasan cali axmed xuseen faadimo axmed xuseen amran daa'uud ayaan daa'uud cabdi cali buule maxamed jeromow iyo bakar cabdi cabdiweli cabdirasaaq ashraaqo cabdirasaaq iyo maxamed cabdirasaaq iyo rashiid cabdirasaaq iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere waxay tahniyad u dirayaan cabdulaahi qaasin aadan dafuufi iyo samsam xasan oo ku aqal galay xerada dhagaxle waxaanu leenahay isku waara ubad qayr qala ubad qayr qabana kale hela aamiin aamiin waa tahay waxaa dhabalkan aan ka helay aabe cabdi axmed sheekh iyo zahre cabdi axmed iyo hooyo seynab cali cabdiraxmaan iyo abshira waxay yidhaahdeen cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa deeqo maxamed wacays iyo carruurtooda maxamed cabdi axmed iyo mubaarag cabdi axmed iyo zahre maxamed iyo eedo shamso axmed sheekh cabdulle iyo carruurteeda iyo eedo faadumo axmed sheekh cabdulle iyo carruurteeda iyo dhammaan ilmo cumar barqadle nuur waxaana ay jecel yihiin in ay salaan iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed cabdi axmed iyo xamdi cigaal talyan oo waxay yidhaahdeen gabadhi ugu dhalatay netherlands gabadhaasna waxaa loo bixiyey zahra axmed cabdi waxaana ay leeyihiin zahroy soo barbaar noqotay dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaa leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay waa aabe axmed warsame iyo hooye xaliimo cali iyo abaya ayaan axmed warsame iyo mune axmed warsame asad axmed warsame ayuub axmed warsame hooye shukri maxamuud maxamed sheekh lafaguri maxamed cibaar diiriye dhammaan reer axmed warsame waxay tahniyad dhalasho kal iyo laaba u dirayaan xabse axmed warsame iyo karar cabdi maxamuud oo wiil ugu dhashay dalka austria magaalada vienna taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin labayo tobankii bishan juun waxaana wiilkaasi loo bixiyey cabdishakuur karar cabdi maxamuud soo barbaar cabdishakuur ayaanu leenahay waa hagaag xaggii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa waxaan dhegaystayaashana usoo qabanaynaa meleleco waa codka macaan ee fanaanada zahra jaamac
marka hore imrwacaadkiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada arriya aqale waa mid lagu yaqaana marka hore imrwacaadkiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada arriya aqale waa mid lagu yaqaana malma waxaan dareemu muddo kale ee idaayaba manaxo jacay sara mudada badan igu meere isagana kasoo maqan igu meere isagana kasoo maqan emardadami qaraariyo kuu yahay macamba waad mutaysatee xibada adareenkiyo inta jooga meel dhow mara loona waaye mililica adag uudkiyo mixibada adareenkiyo inta jooga meel dhow mara loona waaye marka shalay aduu nacay madi manaco jacay manta uu ku keena edimaha armi wayda manaco jacay emaydadan Ibrahim.
qaraariyo Haye.
gabdhuhu markay rabaan waxoogaa yar inay ragga soo dabciyaan ay soo jiitaan ay soo jiitaan naftooda yaro liidaanoo waxay dhahaan waa dumar ma dumarkaa lagu dayso ay caleemo qoyan u ruxaan sahra waxay leedahay ma jeclayn waxyeeliya inaan mahadhagaystay marleydan danteeniyo ileen maanso dhuuxin isagaa malaha garan haddii aan ka magansado dhibkan ka mutacaashaqa ma yaqaan turaale ma naxo ma naxo jacaylkii ma naaxo jacayl marka waxay leedahay gabdhahan maansada iyo micnahoodaba aqoonin Haye.
saasay ula jeedaan ya salaam laakiin say iyadaba ugu heystay iyo dumarkuna u garanayaan soo ma taas baa la isweydaa miya ay warqadda dhanka warqadda xigta noo soo qor.
waxaan ka helay dhabaalkana maxamed xasan ciid kooke iyo waxay yidhaahdeen xaliimo maxamed nuur iyo faadumo axmed iyo cabdulaahi maxamed nuur colombo iyo istaahil xasan ciid kooke iyo cabdalla bashiir maxamed iyo waxay yidhaahdeen suhayla bashiir iyo maxamed axmed maxamed cujaal dhammaan reerkoog waxayna tahniyad u dirayaan guuleed xasan ciid koog iyo naciimo cali cabdulle oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen xaafadda gubta waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa in aad bashbash iyo barwaaqo aada ku raaxaysataan iyo owlaad kheyr qabtan uu eebeda kala siiyo warqadana waxay naga soo gaartay ibraahim aabe maxamed nuur ismaaciil iyo eeddaxaawo nuur ismaaciil iyo caruurteeda iyo adeer cali nuur ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo asli daahir diirshe iyo hooyo maryan cali shabeel ubax maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda deeqa maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda madiine maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda zahre maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda faadimo cali nuur saygeeda iyo caruurteeda siciide aadan nuur saygeeda iyo caruurteeda iyo duco maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda iyo abshiro maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda cabdiraxmaan aadan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed cabdulaahi maxamed nuur jimcaale maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooye xabiibo maxamuud takar adeer cabdinaasir cabdulle maxamed xaaskiisa dhammaan dadkaas uu kala jooga soomaaliya maraykanka u k sacuudiga iyo zambia waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan abu cabdiraxmaan cali nuur iyo hooye fartuun cabdulaahi oo gabaray ugu dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug bishii juun kow iyo tobankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyay caaisha waxayna leeyihiin soo barbaar caaisha noqo tii diinteeda iyo dadkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga dhankii heesaa ayaan markana falastiin dib ugu noqonaynaa dhegeystayaasheenana waxaan usoo qabanaynaa hamoodin keliga ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa waana codadkii allaha u wada naxariistay xalimo khaliif magool iyo maxamed xamuud
ahi wax islaamudaati ololihii lagu diray waxa kacaya waaraha onkiyo waaya ahi wax islaamudaati ololihii lagu diray dhexdi ku adkaydiyo orodkaagi hawlaayadunuru warag markiyada aade gabadhi dhexdi ku adkaydiyo orodkaagi hawlaayadunuru warag markiyada aade gabadhi arkiyo maruudiga ay waxanaad ku kulantiin arkiyo maruudiga ay waxanaad ku kulantiin Ay markaan xasuusta waaburkay. Thank you.
abo magaalka ubaxiyo hablaanka gacaqo kaya boodada oo ila asaabo magaalka ubaxiyo
dhexdii ku adkeed iyo ololkaagii howlaha miyi adigoon hore u arag markaad aaday inay yahay aarkiyo maroodiga ay waxaad ku kulanteen ahay markaan xusuustaba uurkay welweli jiray adunba igu dheeraa adduunyada dhammaanteed adig iyo jacaylkaba idinmaan ilaawine inta uu idin tabi jiray ee hamoodin keliga amba kula mid baan ahay tiri waa laisu joogaa miya
may waxaa waaye dhibka waa la wada qabaa codadka macaan allah u naxariiste fanaaniinta maxamed mooge iyo xaliima kaliif magool aanu intaasi ku dhaafno warqada xigta markana waxay naga soo gaartay marka hore waxay leeyihiin salaan baan hawada idin soo marinayna waa salebaan cabdulle axmed iyo muumin shuuriye yuusuf iyo shariif cabdi weheliye iyo yuusuf axmed raage amin yuusuf axmed iyo cali cabdi weheliye cali gaag iyo jaamac axmed nuux maxamuud maxamed siyaad iyo asad maxamuud weheliye iyo maxamed cali sandheere iyo nimco cali sandheere xaliime cabdulle axmed iyo qamar xasan maxamed waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosadda cabdulaahi xasan maxamed macalin biyow iyo nimco cabdulaahi fidow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda madiina waxaan u leenahay isku waaro ubad kheyr qabo kala hela aamiin aamiin aamiin aamiin waxaa noo baaqayaa cabdiqadar gardaro iyo waxay yidhaahdeen maxamed bilkax iyo siciido cabdulaahi ow cali iyo doctor maxamuud macalin iyo xukun diiriye xaraare calas axmed cabdiraxmaan iyo leyle axmed kaar iyo hodan cabdi hardi raage xaaji faarax yaxye iyo shaambi axmed nuur iyo siciid shaabe iyo jaamac maxamuud macalin dadkaasi waxa ay kala joogaan jiracle baaltaag iyo baris cadde waxayna hambalyo aroos u dirayaan maxamed mukhtaar ibraahim iyo waxay yidhahdeen marwadiisa kaamil macalin axmed oo arooskooda uu ka dhacay baris cadde waxaana ay leeyihiin oo ka tirsan degmada galaade arooskiina ha noqdo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay warqadan waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin ugu horeyn waxaanu halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay mid lamid aan hawada idin soo marinaynaa warqadan waxaa diraya deeq gaane cabdi maxamuud iyo cabdisamed sheekh maxamuud dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan saaxiib qaaliya bay leeyihiin cabdifataax nuuriye daahir iyo marwadiisa fardowse cali maxamed oo arooskooda uu ka dhacay caasimada gobolka doolo ee wardheer ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen isku waaro ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay weli ma ku soo martay ibraahinow warqad laba qof ay dirayso yaa heli karo oo warqadaha aanu malaha ka helno laakiin ilaa toban waa soo gaarsiin karaan soo maha si fiican markana kaalimihii sugaanta ibraahim markan waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka maxamuud cabdulaahi jeri iyo fanaanadii banaadiriga xidigtii maryan naasir heestuna waa heestii
kacabka ma aha
gacanta maanta waa galabtiine gacanta maanta waa galabtiine doonna gabooda goosha waayala ila soo gabyaaye doonna gabooda goosha waayala ila soo gabyaaye guhaad ka dhaafe gabaryaa ka guursan maaye guhaad ka dhaafe guhaad ka dhaafe gabaryaa ku guursan maaye guhaad ka dhaafe gacantaada iiga doore
iga dhor iga dhor
gadaalka gaaryaw rabigooda iiga doob gadaalka gaaryaw waxaa ka dhaafe gabaryaa ku guursan maaye waxaa ka dhaafe gadaalka gaaryaw rabigooda iiga doob gadaalka gaaryaw waxaa ka dhaafe gabaryaa ku guursan maaye waxaa ka dhaafe goonaha gaabna agashatiine goonaha gaabna agashatiine guudka lagoota siilgaalad kainungadiswaaye guudka lagoota siilgaalad kainungadiswaaye
ibraahim waagaas ayaa la yidhi gacalka maanta haguhaadina ku guursa maayo marka gacalka maanta markii lalahaa waa adski sideetamaadkii hadda maxaa la leeyahay hadda waxaa leeyahay adaa lagu warsanaa
markana warqadda aan dhinacaaga usoo gudbiyey ibraahim waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray haajiro cabdiraxmaan iyo xamdi cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen mahad cali kuulow iyo cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow aadan cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabta ehelka waxayna jecel yihiin iyagoo kala jooga baydhabo iyo kenya iyo dalkaasi ethoobiya inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan iyo abshiro mawliid maxamed oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen degmada wajeer xaafadda buulo barwaaqo gabadhaasi ayaa waxa ay leeyihiin waxaa loo bixiyey wiilo maxamed ducadana waa xaggeena wiilo soo weyn oo noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baafacda warqadan ibraahim waxay naga soo gaartay hooya xaliimo sheekh cadow mahdi iyo hooyo muxubo maxamed cali baar iyo ayey siciide maxamuud cawaale iyo ayey safiye sugulle maxamuud iyo ayey caashe maxamed ducaale iyo aaba siciid nuux yuusuf iyo aaba maxamed maxamuud cismaan abshiro maxamed maxamuud iyo deeq maxamed maxamuud iyo xaawo maxamed maxamuud axmed maxamed maxamuud iyo afadiisa iyo caruurtooda salaad maxamed maxamuud iyo qaali maxamed maxamuud iyo kulmiye maxamed maxamuud dhammaan dadkaas oo kala jooga daafaha caalamka soomaaliya etoobiya kenya sacuudiga maraykanka waxay hambalyo u dirayaan maxamed siciid nuux iyo hodan maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland gaar ahaana xaafada hodan waxay leeyihiin isku waara kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waa hagaaga waxaa dhambaalkan uu noogu yimid hooyo dahabo xuseen cali iyo hooyo luul yuusuf mudey iyo aabe xasan maxamed iimaan iyo habaryar xaawo xuseen cali iyo waxa ay yidhaahdeen habaryar nadiifo maxamuud cali iyo liibaan cabdulaahi cusmaan cabdifataax xasan maxamed iyo farxiyo cabdulaahi cusmaan iyo faadumo xasan maxamed iyo cabdirasaaq xaaji maxamed iyo farxiyo xuseen kaahiye iyo khatre maxamed sheekh muuse adeer cabdiqaadir cali siyaad iyo eedo xadiyo cali siyaad iyo xamdi xasan maxamed dhammaantoodna waxay hambalyo gaarsiinayaan zeynab maxamed sheekh muuse iyo cabdirasaaq xasan maxamed oo ku aqli galay etoobiya magaalada addis ababa waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskiina aamiin ubad kheyr qaban ee beedi kala siiyo warqadan ibraahim waxay naga soo gaartay marka hore waxaa lagu soo sharaxay buufino qurux badan ah lagu soo sharxay warqadan far aad u qurux badanna waa lagu soo qoray waxaa marka hore halkan ka salaameynaa bay leeyihin dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xigana waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya bashiir macalin xuseen iyo maxamed macalin xuseen iyo xasan maxamed nuur iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan macalin ishow maxamed macalin ibraahim wanka iyo nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf iyo deeqa maxamuud macalin cali ayay ruqiyo macalin samow iyo abdi yuusuf maxamed nuur iyo maxamed maxamed nuur iyo cabdulaahi geedow maxamed macalin salaad aadan cali macalin iyo maxamed aadan maxamed geley iyo mustafa macalin cabdi iyo shimooy macalin maxamed iyo xasan cali suubow iyo cabdisalaan maxamed suubow mahad cabdulaahi aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga garowe burtinle baydhabo iyo maraykanka sacuudiga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba abuukar macalin xuseen iyo sangaaba maxamed nuur oo wiil ugu dhashay tuulada taflow ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd bay leeyihiin sideedii bishan juun wiilkaasi waxaa loo bixiyey maslax abuukar macalin xuseen waxaanu leenahay maslaxow soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin haye ibraahim markan heesta ugu dambaysa noo soo qababan qasiido ramadaan ah ayaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa maadaama aan ku jirno bishii barakaysneed ee ramadaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaana maanta dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan tani intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waxaan idin leenahay
xarasigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo سبحان ربك كبر سجود يا صلاة فريد سنتي سكدا دتو يا سما بدي سما بدي لو عاشق يا مريم ترى تربان سوزي سبحان نبيك مصلي يا سما بدي سما بدي تو عاشق يا مريم صراط بنت سبحان نبيك صلي سيدي رسول الله سيدي سيدي عبدي اشوف البا سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدي عبدي اشوف البا سلام الله عليك تتيرو كسرية يو قبول كحساب يو وليد سفر باق معي تتيرو كسرية يو قبول كحساب يو جنن موغي جنن موغي تبكي أتحري سيو حابد سوبريت الله ستنوغي जन्म हो गए जन्म हो गए सबकी अतर से यो आबाद को बने अल्लाह सतन हो गए सईदी या रसूल अल्लाह सईदी सईदी की आप भी आशो अल्फा सलाम अल्लाह सईदी या रसूल अल्लाह सईदी سيدي عبدي أشو ألفا وسلام الله نبي لا كنا سبا إيمان كسبو نبتي kalor suna da nabi gagara sugo iman ka sugo fina badita kalor samadu wai furatai furatai Sa'abka nabiga ku bari sare da kafire subhanu nabiga ku samadu way furan tahay furan tahay shacabka rabbiga ku bari sareega aad gaartide subanu nabiga ku saliye سيدي يا رسول الله سيدي سيدك يا أنبياء شو ألفا سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك يا أنبياء شو ألفا سلام الله عليك